barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hiriirka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa salaasa waana sideed iyo labaatanka bisha ogst sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan soomaalida iyo hannaanka ay sheekada u wadaagaan
shan qof lix qof haddii lagu fadhiyo la isdhegaysto wax badan in laga faa'iida ayaa suurtageli lahayd laakiin haddii mar qor la wada hadlo waxaa dhici karta inaan waxba layska faa'idaysan xitaa waxaa dhici karta kii wax fiican sheegayna inaan laba maqaloo ka kale ka codka dheer leh ee ummadda wax bilaa macna ee uga sheekayna in la dhegaystaa dhici karta sidoo kale waxaad maqli doontaan saamaynta ay balwaduhu ku yeeshaan maskaxda dhallinyarada
kaalimihii heesaha ayaan ka marrayn barnaamijka inta aan ku guda jirro
waa codka fanaanka aabi maradacad dhegeystayaal intaan idaacadda ku guda jirna aad kaga bogan doontaan dabcan sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
maraykanka iyo mexico ayaa gaaray heshiis ganacsi oo aanu ku jirin kanada madaxweyne donald trump waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid dib loogu habaynayo ama loogu bedelayo heshiiskii hore ee nafta madaxweyne trump waxa uu sheegay in heshiiska loogu yeeri doono heshiiska ganacsi ee maraykanka iyo mexico hogaamiyaha mexico enrik bena nieto ayaa isaguna rajo ka muujiyey dib u habaynta nafta
siyaasiyiin maraykan ah oo isugu jira kuwo xilan hore soo qabtay iyo weliba kuwa haatan xil haya islamarkaana ka soo kala jeeda dhammaan garabyada siyaasadda ee waddankan maraykanka ayaa lagu wadaa inay sabtida ka soo qayb galaan munaasabadda loogu baroordiiqayo senator john mccain oo sabtidii geeriyooday munaasabadan ayaa waxaa hadalla ka jeedin doona madaxweynayaashii hore ee waddankan maraykanka xilalka ka soo qabtay ee kala ah barack obama iyo george w bush iyo weliba mas-uuliyiin kale makayn ayaa xaddan lagu wadaa in lagu aaso xarunta kuliyaddii uu wax ku soo bartay ee akaadimiyadda ciidamada badda maraykanka ee ku taalla gobolka maryland
inkastoo aanay jirin daraasad rasmi ah oo laga sameeyey ayaa haddana bulshada soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad aad u hadla islamarkaasina sheekooyin badan ku wadaaga goobaha barkulanka bulshada gaar ahaana goobaha shaha laga cabo hase yeeshee jiritaanka fikirkaasi ayaa ah mid ay ku kala tagsan yihiin bulshadu wariyaheena v o a sagal siciid faarax ayaa warbixinay arrintaas ku eegayso dhallinyarada iyo sida ay u arkaan sheeko wadaagga bulshada nooga soo dirtay jabuuti dadka soomaalida ah oo ah dad aad u sheeko badan marka ay isku yimaadaan ayaa waxaa inta badan ku yar in lees dhagaysto oo hadal kale kala sugo haddaba in badan oo ka mid a dhallinyarada maanta ayaa siyaabo kala duwan u arka wada sheekaysiga aan hadalka leeska sugayn cismaan daahir waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aaminsan inay tahay fikrad khaldan in dadku mar ay wada sheekeeyaan oo aan hadalka leeska sugin dhinaca diinta iyo dhaqanka suubanna waxa uu aaminsan yahay inaysan ku fiicnayn waxa uuna sidoo kale qabaa in lagu barbaariyo daayarta in la iska sugo hadalka marka la wada hadlayo
xaqiiqaantii anigu waxaan u arkaa inay tahay dhaqanka soomaaliyeed qaybaheega aan wanaagsanayn inay tahay sababtoo ah in mar qura la wada hadlaay waa wax aada iyo aad maad aragtaanay aan u dhaliilo oo aan isleehay wax badan baa ka lumaya halkii la kala faa'iidaysan lahaa halkii laysdhegay haddii laysdhegaysto eh, shan qof lix qof haddii lagu fadhiyo laysdhegaysto wax badan in laga faa'iida ayaa suurtageli lahayd laakiin haddii mar qor la wada hadlo waxaa dhici karta inaan waxba layska faa'iidaysan xitaa waxaa dhici karta kii wax fiican sheegayna inaan laba maqaloo ka kale ka codka dheer leh ee ummadda wax bilaa macnaya uga sheekayna in la dhegaystaa dhici karta ee markaad ku dabaqdo dunidan maanta aynu ku nool nahay iyo dadku say wada hadlaan say noqonaysaa marka Een, dunidani aan maanta eh, xaqiiqaantii aad iyo aad bay uga duwan tahay taas adduunka cid walba waa isdhegaysataa Een, la- afar shan qof iyo lix qof iyo afar qof labada qof ay is- meel wada joogta adduunyada mar markuu qof hadlayo inta kale way dhegaysataa Een, marnaba ma arkaysid wax isgarab hadlaya sida soomaalida waxaan soomaali ahayn xaqiiqaantii ummadda soomaaliyeed waa dad islaam ah Eh, mar walbana ay habboon tahay inay dhaqankoogu iyo hanaanka ay u socdaan iyo habnololeedkoodu inuu ku dhisnaado diinta islaamka Eh, diinta islaamku waxay aaminsan tahay in la is-ixtiraamo la is-xaqdhowro la is-dhegaysto qof hadduu hadlayo inuu qofka kale uunan eh, disturbance ku samaynin uunan buuq iyo ku abuurin eh, in la is-dhegaysto ayay diinta islaamku maad aragtaan ay ku salaysan tahay marka waxaan leeyahay anu- soomaalida waxaan usoo jeedinayaa eh, waxaasi waa dhaqan soomaaliyeed oo hore oo hal- ay habboon tahay in laga guuro adduunyada mar wax walba adduunyada update baa la sameeyaa wixii hore ee xumaaday waa laga guuraa wax wanaagsan baa loo guuraa waxaan leeyahay dhaqanka dhaqankaasi dhaqan soomaaliyeed buu ahaa oo kalgacayl ku salaysan laakiin hadda waxay habboon tahay in laga guuro oo looga guuro dhaqanka isdhegaysiga is-ixtiraamka iyo eh, wada noolaansho wanaagsan in looga guuraan ayaan anu soo jeedinaya jaamac idris waxa uu dhinaciisa aaminsan yahay inay tahay jacayl ay soomaalidu isku qabto marka ay wada sheekaysanayaan ee ay isku buuqaan isagaa ley soomaalidu markay wada qaylayaan ay wada doodayaan ay maqaaxiyaha fadhiyaan ay wa- af- afkaar iswadaarsanayaan waa dad afkaartooda si kale mabda inay kala qaataan een, wixii ninba ninba ku jiray maskaxdiisa marka imiga wakhtigan joogno hadduu dadku wada hadli waayo uu wax isweydiin waayo uu dooda iska qancin waayo dee dad maaha marka dadkan imiga adduunyada iskaga kala imanaya amba soomaaliya amba etoobiya amba jabuuti maqaaxi bay isku imanayaan ninba wuxuu arkay buu soo fadhiisanaya maqaaxiduu ka doodaya marka biyo meel godan bay isku yimaadaan hadallada la isweydaarsanaya ee meesha lala soo lala fadhiyaa wa- walaashay waa wax mabda iyo shucuur soomaalidu kalkacaal ay iska qabto ay iska qaadanayso weeyaan marka waxaad leedahay inayna mar wada hadalnaynu isku qaylin waa wax jacayl bay naga tahay waa jacayl bay nagu abuuraysaa soomaalidu haddii qayli weydo way caburaysaaba dad baa nafisaya xitaa oo nafisaad ba u tahay xitaayo markaad xaafadaada joogtad maamulaysa gurigaaga ma waxaad jeceshaa in lagaa daba hadla mise in lagu dhegeysto xaafadda markaan fadhiisto wallaahi ciyaalkayga haddaan u tago aabbo keen labaatan konton keen kii kale aabbo waxaan baan baanay waxaan baan doonaya marka qayladu waa qayb ka mid a noloshaada nolosha soomaalida qayb ka mida weeyaan maskaxday kuu furaysaa oo daalkii iyo dhibaatadii maanta oo dhan aad ku soo jirtay ayaa wallaahi kaa baabaayaan leano inta badan dadka caqliga iyo aqoonta u saaxiibka ah ee dunida waxay isku raaceen in aanay wanaagsanayn in aan la isdhagaysan oo dadku ay doodaan islamarkaana dadka ay caafimaad darro u keento dhinaca doodana aanay fiicnayn in qofku uu ku doodo oo wakhti badan uu ku limiyo wax uusan xogogaal u ahayn cumar maxamuud cali oo ka mid a dhallinyarada qurba joogta ee wax ku baratay dalka dibaddiisa waxa uu qabaa oo uu ka mid yahay dhallinyarada aaminsan inay tahay maskax furfurnaan marka dhinaca wanaagga iyo shaqada loo adeegsado xilliyada shaqooyinka dadku ay raadsanayaanna ay qayb ka tahay in la weydiiyo in qofka maskaxdiisu ay awoodu leedahay inay ka jawaabto codad badan oo uga yimida dad kala duwan waxaa jirta multitasking wax la idhahdo dadku imika haddii imika job interview aad gelay sidoo kale oo lagu idhahdo multitasking maad samayn kartaa horaad ka odhanaysa ha i can multitask marka adigoo eh, halkan shaqo ka wada kan kalena shaqada waad la wadaysaa dadkiina wax waad la samaynaysaa soma ha baad odhanaysaa dee ileen shaqaad ka doonaysaa haddaad laakiin soomaali badan la fadhidid oo la wada doodayo oo la wada waa iska caadi inaad la dhex geshay doodii laakiin haddana waxa weeye waa multitaskingkii un qaar xaqdhowr wax xaqdhowr la idhahdaa jira marka ma doonaysa inaad hebel ka tirahdid war adigu sharaab hebel baa dhegeysanaya waa ceeb marka waxaad samaynaysaa hebelna waad eh, xaqdhowraysaa waad la sheekaynaysaa waad ka qos- waad la qosaysaa sheekadiisii waad fahmaysaa kan iyo ka ag fadhiyana waad eh, la wadaysaa xitaa gabadh meesha soo gasho sidaa kusoo salaamaysa ama wax iyadana waad la wadaysaa sheekada kullu wixii oo dhan ba multitasking baa la idhahdaa marka anu kama soo horjeedo wax wax liidatana uma arko kolba qofba waa si skills we waxaan waa waa ad- skill weeyaan eh, type of skill weyn marka waa wax aad u baanta inaad mar kasta aad baratid aad eh, aad markas haddaad maalin walba wixii aad practice u samaysid dee waad eh, si fiican baad politicianska oo kale waad dhex fadhiisan kartaa multitasking mid baad la diriraysaa mid kale aad la doodaysaa kanna waad la heshiinaysaa waa all multitasking baa la yidhahda
warbixintaasina waxaa magaalada jabuuti inooga soo dirtay weriyaheena v o e sagal siciid faarax
door waxaana wanaagsan dhegeystayaal mar kale dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda doorumo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhallinyarada ayaa lagu tilmaamaa in ay yihiin tirada ugu badan ee bulshada soomaalida iyadoo sidoo kalena la tilmaamo in ay muddooyinkii ugu dambeeyey ku gadaama yihiin waayo kala duwan oo nololeed doctor cabdiraxmaan xaaji cabdilaahi waa dhakhtar xanuunada maskaxda kana howlgala magaalada boorama waxaana wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good uga warramay saamaynta ay dhallinyarada ku leeyihiin balwadaha shaqala'aanta iyo weliba teknolojiyadda casriga ah muddooyinkii dambe ay si xooggan dhallinyaradu u isticmaalaan waxaa jira waxyaabo badan oo aanay dhallinyarada iyo waalidiintoodu u lahayn aqoon dheeraad ah balse ah xanuunan la darsa qaar ka mid a dhallinyarada da'doodu ka yar tahay siddeed iyo labaatan jir waxaana ka mid a waxyaabahaasi isku buuqa niyadjabka iyo cabsida faraha badan haddaba waxyaabahaasi ma yihiin cudurro la darsa dhallinyarada maxayse yihiin waxyaabaha ku keena dhallinyarada xanuunnada noocan oo kale ah wakhtiyadan dambe waxaa faahfaahin ka bixinaya doctor cabdiraxmaan xaaji cali gurguurte oo ah dhakhtar bartay xanuunnada maskaxda iyo neerfaha oo ka howlgala cusbitaalka guud ee magaalada boorama
xanuunada ku dhaca dhallinyarada gaar ahaan xanuunada loo yaqaano niyadjabka iyo isku buuqa iyo iyo cabsida dhallinyartu waxay kumidi- ka mid yihiin da-da ugu badan ee ku dhacaan xanuunadani waa da-da ka bilaabanta jir ilaa jir ilaa inta laga gaadhayo jir da-daas ayay ku dhacaanba xanuunadan ee, ama mas- ha ahaadaan xanuunada dhimirka ha ahaadaan xanuunada cabsida ha ahaadaan xanuunada een, qulubka iyo niyadjabka nambar ahaan weli lama xaqiijin karo waxay u baahan tahay research iyo waxay u baahan tahay baaris dheeraada haddii aan ka hadlo si guud dhalinyarta dhalinyar ahaan haddaan ka hadalno xanuunadan dhalinyarta iyagoo ku badan waxaa kusii badiyey iminka ahaan ee, dhalinyartiina sida balwadaha shaqo la-aanta iyo waxaa kusii badinayaa een, stresska iyo waxyaabahan social mediaha ama arrimaha bulshada aaladda loo isticmaalo waxaasoo dhan waxay sii badiyeen inay xanuunadiina sii bataan astaamaha lagu garto xanuunnadan isku buuqa niyadjabka iyo cabsida ayaa doctor cabdiraxmaan gurguurte mar kale sharaxaad inaga siinayaa bal noocyada ay xanuunnadani yihiin iyo astaamahooga marka calaamadaha ugu badan ee lagu garan karo qofku inuu inuu inuu inuu xanuunsanayo horta hal mid baynu dadweyne odhan u sharxaynaa xanuunada waaweyn ee dhimirku waa saddex xanuunka loo yaqaano iskusufreeniyada ama qofka isku isku dhex daadsan ama ay u yaqaanaan dhimirka ama waalida iyo xanuuno loo yaqaano bipolar oo ah laba maariile xanuunadaas iyo kuwa psychosiska oo ah xanuunada eh, dhimir ku dhaca kuwaas waa ka gaar laakiin waxaa la yidhaha shantii qof ama afartii qof ee adduunka joogta qof ka mid wuxuu qabaa een, xanuunadan depressionka iyo anshaytiga oo ah cabsida iyo iyo iyo walwalka ayay qabaan qofka dhalinyarta wuxuu xaq u leeyahay qofka dhalinyartaee lamid ee adduunka jooga waxa uu helayo ayuu xaq u leeyahay inuu helo oo ah inuu cunto helo inuu hoyo helo inuu entertainmentkiisa yacnii awoodan ku jirta meeshuu ku bixin lahaa favoritkiisa waxyaabuu jeceliyay wuxuu ku bixin lahaa marka waxaa la yidhahdaa wadamada dagaaladu ka dhaceen ama xiliyo hore dagaala ka dhaceen ama wadamada shaqala-aantu ay ku badan tahay ama tahriibka een, inuu qofku wixii uu rabay uu- uu gaari waayo ama dadka jacaylka iyo xidhiirka jacaylka iyo guurka uu ka ba- uu- uu ka burburo tusaale ahaan hablaha ee jacayl ay namisla qaadayeen oo haddii uu ka burburo meherkan qaaliga noqday ama guurka qaaliga noqday waxaasoo dhan marka laysku wada dardaro waxa ay qofka ku keenayaan oo ay kasoo galayaan arrimaha bulshada iyo arrimaha dareenkiisa iyo arrimaha maskaxaan waxaa ku keenayaan xanuunadan debreshonka iyo iyo iyo anshaatiga oo ah cabsida iyo qulubka ugu dambayn doctor cabdiraxmaan xaaji cali ayaa tusaale inaga siinaya siddeed calaamadood oo qofka xanuunadani ay ku dhacaan lagu arko kuwaasoo qofka dhallinyarada ah ku soo biira habnololeedkiisii caadiga ahaa doctor cabdiraxmaan oo arrimahaasi tilmaamayaana wuxuu yidhi
calaamadaha waxaa ka mid ah sideed calaamadood baa ugu caansan qofku wuxuu ka go-ayaa cuntada wuxuu ka go-ayaa hurdada waxa uu iska daynayaa shaqooyinkii howlihuu qabanayay hurdadaa ku badan karta ama hurdadaa inta badan boqolkiiba sideean ku yaraan karta wuxuu qofku dareemayaa inay dad kale tusaale ahaan social mediabusaa u eegayaa gabdhahiibaa eegaya tusaale ahaan inana isku mid ahayeen ay arkaysaa oo horumar samaysay ama saasoo kale samaysay iyadoo ka xumeyn xaasiday waxay leedahay adna maxaa ka haya maxaa ku haysta maxaa ma lagu habaaray ma lagu sixray waxyaabahaasoo kale ay dadku ay ka fikri karaan laakiin ma aha qofku inuu fikra xaq buu leeyahay oo saaxiibkii la jaan qaado oo laakiin calaamadaha ugu badan waxaa ka mid ah inuu qofku seexan waayo inuu qofku isku buuqo inuu qofku uu nadaafadiisa qaarkood uu daryeeli waayo inuu wax walba uu ka hadho ayna u baahan tahay in qofkii lala hadlo kor loo soo qaado waxyaabaha markaa tala ahaan aad ku bixin lahayd dhallinyarada noocaasoo kale amase calaamadaha noocaasoo kale lagu arko waalidiintooda iyo dhallinyarta laftoodaba maxaad kula talin lahayd doctor cabdiraxmaan gurguurta waxaan kula telin lahaa inay qaadaan saddex hab habka ugu horeeyo ah hadduu qofku ceeb maayo oo calaamadaxaasu dareemo inuu la soo xidhiiro bahda ugu dhaweeya bahda caafimaadka haddii ama ay private tahay ama ay public tahay ama isbitaalla duurida marka labaad waalidiintu waa inay fahmaan oo u naxariistaan dadka dhanyartaa dhanyartii oo xanuunsanaysa tusaale ahaan oo shaqala-aan ka welwalaysa ama xidhiidh jacayl oo ka burbura u haysto ayaa waxaa dhici karta in waalidkiisina uu la sii dararo isagii sii qabsado marka ciilba ku kalifi kartaaba inuu qofkii tahriibaba oo uu dhib galo tahriibkuna dhib badan buu leeyahay hadhow haddii habliyihiin waa la kobsanaya haddii ragyihiin waa la dilaya xaashim sheekh cumar good v o e boorama haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno codkii caabi miro dacaal iyo heestii naruuro
quruxda nooceeda wacan nasibaad iga u helo waxaad naxariisu tahay naruuroy aragtide naruuroy aragtide quruxda nooceeda wacan nasibaad iga u helo waxaad naxariisu tahay naruuroy aragtide naruuroy aragtide naqaan cidigoosanyo nimcaad tahay bahay nusqaan ka ilaaliyo naftaydu ku noorsatay naqaan cidigoosanyo nimcaad tahay bahay nusqaan ka ilaaliyo naftaydu ku noorsatay miyay niyadiyo qalbigu mid kale la wili karan meel kale ku nagaan kara miyay niyadiyo qalbigu mid kale la wili karan meel kale ku nagaan kara waxyo naftayda waxaad u tahay sidii nugulomano sidii nugulomano nugaalo cirkii helo nabadka ka soo baxyo naftayda waxaad u tahay sidii nugulomano sidii nugulomano xareeddu ku nuuxsatee nasiib iyo calaf hadday nimcooy igu kaasimeen horaanida ugu galay xareeddu ku nuuxsatee nasiib iyo calaf hadday nimcooy igu kaasimeen horaanida ugu galay miyay niyadiyo qalbigu mid kale na wili karan meel kale ku nagaan karaa
miyay niyadiiyo qalbigu meel kale ku nagaan karaan mid kale ku nagaan karaan waa codka fanaanka cabimira dacal iyo heestiisina ruura dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno haatanna ah ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaynu hayaan nuur bukhaari
mahadsanid sharwac haddii aan ku warrayno kooxda manchester united ayaa xalay guuldarro qaraar kala kulantay ciyaar ka tirsaneed horyaalka premier league oo ay la dheeshay kooxda tottenham hotspur kadib markii united looga badiyey saddex gool iyo eber ciyaarta oo ka dhacday garoonka kooxda manchester united ee old trafford ayaa dhallinyarada macalin hose morinio ay mar kale soo bandhigeen ciyaar aysan ku qancin taageerayaasha gaar ahaan dhinaca difaaca oo ay ka liiteen goolasha ay tottenham ku badisay laba ka mid ah waxaa dheliyey ciyaaryahan lucas moura halka goolka kalena uu keenay harri kane dhammaan saddexdaas gool ayaa yimid qaybtii dambe ee ciyaarta waana guuldarradii labaad oo xiriir ah oo manchester united ka soo gaarta horyaalka ingiriiska saddexdii kulan ee ugu horreysay xilli ciyaareedka cusub guuldaradan ayaa cadaadiska kusii kordhinaysa macalin morinio oo wararka qaar ay sheegayaan in laga yaabo in maamulka manchester uu shaqada ka eriyo qaar ka mid ah warbaahinta ingiriiska ayaa maalmahan qorayay in tababarihii hore ee real madrid zaynadiin zidan lagu bedeli doono tababare morinio dhinaca talyaaniga kulan ka harsanaa ciyaarihii toddobaadka oo dhex maray atalanta iyo roma ayaa ku dhammaaday isniintii saddex gool iyo saddex gool kooxda kubadda cagta ee roma ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyey havier bastore laakiin tottenham atlanta ayaa saddex gool ugu jawaabtay oo laba ka mid ah uu dhaliyey ciyaaryahan emiliano rigoni halka goolka kalena uu dhaliyey ciyaaryahan timothy castane labada gool ee barbaraha roma waxaa u kala dhaliyey alexandro valorenzi iyo costas manolas wararka kale ee ciyaarahana waxaa ka mid ah weeraryahankii hore ee xulka brazil ronaldo ayaa la sheegay in uu ku guda jiro wadahadallo uu ku rabo in uu ku iibsado kooxda real valadolid ee dalka sbain ronaldo oo lagu tilmaamay weeraryahankii ugu wanaagsanaa ee soo mara dunida kubadda cagta ayaa kooxdani ka ciyaarta horyaalka sbain ee laliiga ku raba inuu ku iibsado soddon milyan oo yuuro wargeyska ka faallooda ciyaaraha ee ka soo baxa sbain ee marka ayaa sheegay in ronaldo uu sidoo kale noqon doono guddoomiyaha kooxda valadolid marka uu maamulka iyo milkiyadda kooxdani kala wareego guddoomiyaha haatan kooxda maamula carlos suarez valadolid ayaa sanadkan dib ugu soo laabatay ciyaaraha heerka koowaad ee dalka sbain kadib afar sano oo ay ka maqnayd ugu dambayntiina kulamo loogu soo baxayo wareegga koowaad ee koobka kooxaha horyaalada yurub ayaa caawa iyo habeen dambe dhici doona kooxda e a t atenis ayaa waxa ay martigeli doontaa naadiga viri f c young boys waxa ay la dheeli doonaan dinamo zagreb halka dinamo kiefna ay la ciyaari doonto kooxda ix amsterdam habeen dambena benfica ayaa booqan doonta kooxda bayof b s v eindhoven ayaa la dheeli doonta beit borisof halka kooxda carivena savezda ay la ciyaari doonto kooxda salisburg dhegaystayaal wararkii ciyaarahana waa naga intaa aan idinku celiyo cabdixakiin shirwac iyo daandurey
waa tahay tahay isagoo aada u mahadsan haddii intaas kaga gudubno xubintii ciyaaraha iyo nuur bukhaari haatana waxaan idiin soo qabanay codkii farxiyo kabayare iyo dhakacdhakac
caashaqa warigii lagama dharbo ruuxiya lafuguu dhaadhaca uuntaha cunnadaha ay marqiyo iidiya wadnuhu dhex socda caashaqa warigii lagama dharbo ruuxiya lafuguu dhaadhaca uuntaha cunnadaha ay marqiyo iidiya wadnuhu dhex socda sida dhibic rooban ku dawra sida wiiran dhalayran kaa naxa dhibitiyo ciidabkaan ku diira sida dhibic rooban ku dawra sida wiiran dhalayran kaa naxa dhibitiyo ciidabkaan ku diira dabahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhubtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhubtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhubtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhubtaan soo dhawow dabka aan ku saare soo dhawow dabka aan ku saare dheesha dheesha dheesha dheesha dakaca dakac andele guumashow andele dakaca dakac andele guumashow andele soo dhawow dabka aan ku saare soo dhawow dabka aan ku saare dheesha dheesha dheesha dheesha dakaca dakac andele guumashow andele dakaca dakac andele guumashow andele dhammaw cashaqaada ayu beero dhabti adigaan kugu dhartaa dhakhtarkii jacaylkana adiga oo bogatana adiga hadhayi karaye dhammaw cashaqaada ayu beero dhabti adigaan kugu dhartaa dhakhtarkii jacaylkana adiga oo bogatana adiga hadhayi karaye sida dhibic rooban ku dawra sida wiiran dhalayban kaa naxa dhibitiyo ciidabkaan ku diira sida dhibic rooban ku dhawra sida wiiran dhalayban kaa naxa dhibitiyo ciidabkaan ku diira dhagahaygu aday ku maqan dhegahayga aday ku maqlaan indhahaygu aday ku arkaan waa codka fanaanada farxiyo kabayare iyo weliba ceesteedii dhakadhaka waxaana heestaasi dhegeystayaal gabagabo ahayd idaacaddayadii duhurnimee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intayn idaacadda idaacadda xigta afarta galabnimo isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhugtaan soo dhawow dabka aan ku saare soo dhawow dabka aan ku saare dheesha dheesha dheesha dheesha dakaca dakac andele guumashow